بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله تبارك وتعالى إخواني في الله درسجي silsilatu alkabaa'ir aynu tafsiilinaynay kabaa'irta ayaynu waxaynu maanta qaadanaynaa kabiirada labaad oo odhanaysa qatlu nnafs bigayri xaqin kabiiradii hore oo shirkiga waa innagii soo marnay waxyaalaha marka kabaa'irta ugu waaweyn ayuu ugu hormariyey imaamu dahabi raximahullah wuxuu yidhi marka qatlu nafsi ay naf la dilo oo lagu dilo bikayri xaqin xaqdarro lagu dilo qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi naftaa marka xaqdarrada lagu dilayo iyo say u qaybsanto waxa weeye waan sheegaynaa iyo intay u kala baxdo laakiin bal horta waxaan fiirinaynaa aayadda ugu horraysa oo u deliishaday maaragtay imaamu dahabi raximahullah arrintan inay kabiiro tahay wuxuu yidhi qaala allahu tacaala waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaauhu jahannama fajazaa'uhu jahannam khaalidan fiiha wagadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima fii suurati nisa allihii subxaana qaadirka aayaddaa wuxuu inoogu caddeeyey waman yaqtul mu'minan qofkii qof mu'mina dila oo mutacammidan kas u dilaya iyadoo markaa khada aynan ahayn ee arrintaa uu ku tala galay inuu dilo qofkaa mu'minkaa oo uu naftiisa gooyo khada'na uuna ku dilaynin wax markaa xaq ah oo uu ku taagan yahayna ayna jirin laakiin uu ku dilayo dulman wa cudwaanan uu ku dilayo dulmi iyo cudwaan isagoo ka gardaran oo xaqdarro iyo dulmi iyo waxa weeye cadaawad wada arrintaana kas u samaynaya oo mutacammidan ay ka tahay oo ay arrintaasi ka tahay arrinuu ku talagalay oo waxa weeye kas ay ka tahay ilaahay wuxuu yidhi fajazaauhu fajazaa'uhu jahannam waxa uu gelayaa oo abaalkiisu yahay oo lagu abaalmarinayaa jahannamo weeye khaalidan fiihaa isagoo ku waaray maxaa kaloo loogu sii daray waqadiba allaahu calayh ilaahayna waa u carooday wa lacanahu waanan lacnaday ay dardu raxma naxariistii baa laga dheeraysiinaya wa acadda lahu cadaaban cadiima wuxuuna u diyaariyey cadaab aad u adag oo khatar ah haddaba ikhwaani fillaah ikhtalafa alculamaa fii tafsiiri hadihi al aaya culummadu laba qowl bay ka leeyihiin tafsiirka aayaddan sida loo fasirayo waxay leeyihiin qaarkood culummo aad u badan oo uu ka mid yahay cabdullaahi ibnu cabbaas iyo kayrkood baaynu sheegi doonno waxa ay leeyihiin qofku hadduu qof mu'mina kas u dilo toobad ma leh oo waxay leeyihiin laga toobad aqbali mayo oo qofkaasi waxa weeye xukumkiisu waa inuu naartaa galo waa laabudda qaarna waxay leeyihin jamhuurulculamaa laakiin waxay leeyihiin lahu towba toobad ayuu leeyahay oo waa laga toobad aqbalayaa hadduu toobad keeno qaala alimaam ibnu kathiir raximahullah waxa uu yidhi wa minman dahaba ilaa annahu laa towbata lahu min asalaf cabdullaahi bni cabbaas wa zayd ibni thaabit wa abu hurayra wa cabdullaahi ibni cumar wa abu salama waxa weeye rag aad u badan oo weliba ay ka mid yihiin saxaabadii u badan taabiciin badanna ku jiraan sida xasan albasri iyo imaamu qataata daxaak ay ku jiraan ayaa waxa weeye wuxuu soo naqlinayaa ibnu kathiir waxaana keenay oo arrintaas uu ka soo guurinayaa ibnu abi xaatim waxay leeyihiin marka culummada faraha badan oo saxaabadii iyo kayrkoodba isugu jira wax towbad ah oo laga aqbalaya ma jiro mar hadduu qof muslima xaq u dilay xaqdarre ku dilay oo u kasay arrintaa laakiin jamhuurul culamaa waxay ku tageen say u badan yihiin saxaabadii iyo taabiciintii iyo a'immadii aad iyo aad waxa weeye salafu saalix ridwaanullaahi calayhim iyo mufasiriintaba say u badan yihiin waxay ku tageen inuu toobad leeyahay oo haddii uu toobad keeno oo ilaahay u soo noqdo in laga aqbalayo ilaahay ka toobad aqbalayo hadduu shuruuddii la yimaado waxay yidhahdeen toobad buu leeyahay fa in taaba taaba allaahu calayh fa in taaba haddii uu toobad keeno wa anaaba uu soo noqdo wa khashaca wa khadaca wa camila camalan saalixan yubaddilu allaahu sayi'aatihi xasanaat waxay leeyihiin jamhuurulculamaa ahlusunna waljamaaca say u badan yihiin haddii uu toobad keeno oo toobad saxiixa la yimaado waxa weeye ilaahay waa ka toobad aqbalaya hadduu shuruuddii toobadda oofiyo oo uu la yimaado inuu arrintii ka qoomamoodo inuu waxa weeye dhibtii uu gacanta kula jiray gacmaha kala baxo inuu waxa weeye markaa waxa weeye casiimo uu qaato uuna dib dambe arrintaa ugu noqon ama la qisaasaba markaa oo waxa weeye uu isdhiibo oo waxa weye markaa la qisaaso waxayna u deliishadeen aayadda qur-aanka oo imaam dahabi uu iyadana keenay oo ku xijiyey oo uu leeyahay waaladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhar waaladiina kuwii fii suurati alfurqaan ilaahay markuu ka sheekeynayay sifaadka mu'miniinta cibaadu uraxmaan waaladiina laa yadcuuna kuwii weeye aan baryaynin oon la caabudaynin maca allaahi ilaahan aakhar ilaahay ilaahay cid kale la caabudi mayaan ilaah kale la caabudi mayaan walaa yaqtuluuna annafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi nafna ma dilayaan naftii ilaahay xarrimay in la dilo ma dilayaan oo naftii muxtaramka ahayd oo waxa weeye la xaaraantinimeeyey dilkeeda ma dilayaan oo xaqdarro ku dili mayaan laakiin haddii xaq ay timaaddo waa la dilayaa waa inoo imaan doontaa walaa yazinuun mana sinaysanayaan waman yafcal daalika yalqa ahaamaa qofkii arrintaas sameeya wuxuu la kulmayaa dembi weyn yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaama wa yakhlud fiihi muhana waxaa loo labanlaabayaa ciqaabtii iyo cadaabkii wuxuuna ku waarayaa oo waxa weeye naar buu gelayaa isaga oo dulaysan haddaba markaa aayadaha markuu ilaahay keenay oo ay waadix ku tahay ciqaabta iyo dhibaatada uu marayo qofka arrimaha la yimaada shirkiga iyo qatlu nafsi iyo sinada iyo waxyaalahaasoo dhan ilaahay kulli waxa uu ka yidhi kabacdi ilaa man taaba ilaadaasi aadaatul istisnaa baa la yidhahda waa laga soo reebay marka xukumkii hore waxa ka dambeeya waa ka soo haraya ilaa man taaba ilaa qofkii toobad keenay wa anaaba ilaahay ilaa man taaba wa aamana rumeeyey ilaahay rumeeyey wa camila saalixan camal wanaagsanna sameeyey fa ulaa'ika kuwaas wa camila camalan saalixan camal wanaagsanna la yimid fa ulaa'ika kuwaasi yubaddilu allaahu sayi'aatihim xasanaat xumaantii ay galeen dunuubtii ay galeen dhibaataday sameeyeen waxaa loogu beddelayaa xasanaad waxa weeye waana loo dembi dhaafaya wa kaana allaahu ghafuuran raxiima ilaahayna waa ghafuururaxiim wey fii suurati furqaan qaala ibnu kathiir wuxuu yidhi wa haadaa khabarun laa yajuusu naskhuhu culummadu waxay yidhahdaan waxa xukumka iyo waxyaalaha waa la beddeli karaa laakiin waxyaalaha khabarka ah oo waxa weeye ilaahay uu sheegay inay saas u dhacayso waxa weeye naskhi ma gelayay dheheen laakiin qaar baa culummada waxay yidhaahdeen aayadahani waxay ka hadlayaan gaaladii iyo mushrikiintii ee muslimiintii kuma jidho wa haadaa khada waa tafsiir khalada ee sida saxiixa waxa weeye aayaddaani inay caam tahay sida ibnu kathiir raximahullah uu ku keenayo fii tafsiirihi waay aayad kale haddaan soo qaadanno ilaahay waxa uu yidhi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnuduu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi waxaad ku dhahdaa addoommadayda aad iyo aad dunuubta badan u galay aayaddaa markaed sabab nasuul bay lahayd sida uu sheegay cabdullaahi ibnu cabbaas qoom waxaa jiray mushrikiinta ee carabti ahaa oo aad dadka u layn jiray aad iyo aad zinada iyo qatliga iyo aad uga caanbaxay hadhow markaas markay soo islaameen oo nebiga u yimaadeen waxay yidhahdeen dunuubteedii hore mana loo dhaafaya haddaan islaamno aayadahanaa markaas soo degay haddaba marka wuxuu leeyahy ibnu kathiir raximahullah aayaddaanina waa caam waxay caam ku tahay wa haadaa caamun fii jamiici dunuub dunuubtao dhan bay caan ku tahay kufri hadday noqoto iyo shirki hadday noqoto iyo qatli hadday noqoto nifaaq hadday noqoto dunuub la gala hadday noqoto kulli waxay ku tahay caam oo dembi walba macnuhu waxaa weeye marka waxay noqonaysaa kullu man taaba ay min ayi dembin dembi walba qofkii ka toobad keena ilaahay waa ka toobad aqbalaya waayo aayaddii hore aynu soo sharaxnay oo baabkii aanu ku soo sharaxnay shirkiga ilaahay sidoo kale wuxuu inagu yidhi inna allaaha laa yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru maa duuna daalika liman yashaa ilaahay wixii ka sokeeya shirkiga qofkii ku dhintay waxa weeye waa u dhaafiya haddii uu doono qofkii uu doono u dhaafaya laakiin maxaan la dhaafaynin oo laabudda lagu ciqaabayaa qofkii gaalnimo iyo shirki ku dhintay kaasi naar buu ku waaraya amaa qofkii kale oo waxa weeye ku dhintay kabaa'irta wixii ka soo haray shirki waa taxta mashii'ati illaah ilaahay hadduu doono waa cadaabin bicadlihi haddii uu doonona waa u dembi dhaafin waxa weeye biraxmatihi cid marka xukmin karta oo odhan karta ma jirto qofkii qof dila ilaa wa ilaa naar buu gelayaa lama odhan karo waayo dunuubta oo dhan waxa weeye wixii ka soo haray shirkiga waa taxta mashii'atillaah ilaahay waa inoo sheegay wixii shirki qofkii ku dhinta ma dhaafaya buu yidhi naar baan gelinaya amaa wixii ka soo haray qofkuu doonuu ilaahay u dhaafa sidoo kale qisadii dheerayd oo waxaa weeye saxiixaynka ku sugnaatay ninkii reer bani israa'iil oo boqolka nin dilay sagaashan iyo sagaal nin buu dilay nin raahiba oo waxa weeye aan cilmi lahayn oo meel iska fadhiyo u yimid war wuxuu yidhi sagaashan iyo sagaal baan dilaye toobad maleeya war iga tag buuyi toobad malihda adna boqol ku noqo buuyi isagiina waa dilay waayo fadwo bilaa cilmi buu fadwooday isagaa sabab u noqday in la dilo cilmi wuxuuna ulahayn buu dhex galay kabacdi buu ka tegey nin caalimu u tegey ninkii caalimkaa wuxuu ku yidhi waman yaxuulu baynaka wa bayna atawba adiga iyo toobadda yaa idinkala dhex gelaya orod buu yidhi waa toobad keeni kartaa haddana markaasuu wuxuu yidhi waxa aad samaysaa meeshaan ka tag oo dhulkaan isaga tag oo waxaad aadaa dhulkaa wanaagsan oo waxa weeye dadka wanaagsan ay joogaan oo waxa weeye ilaahay ku caabud markuu dariiqa sii marayana geeridii baa u timid kabacdi wuu dhintay labadii malaa'ig markay isku qabsadeen malaa'ikatu raxma iyo malaa'igtii cadaabta aakhirkii waxaa loo xukumay malaa'igtii raxmadda waayo wuxuu u dhowaaday dhulkii u socday ayuu taaka u dhowaaday saasuu markaa waxa weye ilaahay ugu naxariistay marka ilaahay yakfiru liman yashaa qofkuu doona waa u dembi dhaafaa amaa aayaddan qaala ibnu kathiir raximahullah wuxuu yidhi amaa aayaddan macnaheedu waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiihaa faqad qaala buu yidhi abuu hurayra wa jamaacatu min asalaf waxay ku fasireen oo ay yidhaahdeen haadaa jazaa'uhu in jaasaahu abaalkiisu waa noocaa haddii laga abaalmariyo macnaha qofkii qof mu'mina dilay ilaahay agtiisa waxaa u taalla ciqaabta noocaasa inuu jahannamo galo inuu ku waaro oo aad iyo aad ciqaab badan uu maro oo waxa weeye markaa waxa weeye ciqaab badan uu maro laakiin haddii ilaahay doona waa u dhaafi karaa oo waa waxa weeye waa ka cafin karaa dembi walbana waa noocaa oo waciid ku soo arooray waa nooca waxay yidhaahdeen marka culummadu ibnu kathiir weli aayadda sharxeedaan ku jirnaa ibnu kathiir wuxuu leeyahay wa amaa mutaalabatu almaqtuuli alqaatil yowma alqiyaama wuxuu yidhi xaqa labaa loo kala qaadaya xaqullaah wa xaqu alcibaad xaqii qofkuu dembigii uu ka galay ilaahay xaggi oo naf ilaahay caabudaysa uu dilay ilaahay waa cafinayaa hadduu doono laakiin qofkan bilow aadmigaa dembigii uu ka galay waa xaq uu qofku leeyahay ma la cafiyayo mana dhacayaa la yidhi isagu ee waxa weeye aakhire markii la yimaado oo waxa weeye halkaa la isxisaabinayo ayaa waxa weeye xaqiisii looga xaqaadaya dhowr arrimood bayna ku imaanaysaa imaa waxa weeye in acmaashiisii saalixa ahayd laga soo qaado oo waxa weeye kii uu dilay la siiyo oo looga xisaabiyo hadduu acmaal saalixa lahaa haddii uuna acmaal saalixa lahaynna kii la dilay dembigiisii inta la soo qaado kii wax dilay in dusha laga saaro amase waxaa kaloo ku imaanaysaa inuu ilaahay kan la dilayna raalli geliyo oo waxa weeye uu markaa ilaahay si kale u qanciyo oo jannadiisa iyo wanaaggiisa iyo waxa weeye waxyaalo badan ilaahay uu siiyo oo markaa uu yidhahdo walaalkaa iska cafi iyadana waa dhici kartaa calaa kulli xaal qowlkaas ayay qabaan ahlusunna waljamaaca sida ibnu kathiir raximahullah uu ku soo guurinayo fii tafsiirihi majalada koowaad shan boqol afartan iyo siddeed ilaa shan boqol iyo konton wuxuu ku khulaasaynayaa oo leeyahay qofka hadduu qof dilo mu'minna yahay laba u kala baxaya imaa inuu xalaashado oo istixlaal uu ka dhigto oo yidhaahdo waa ii bannaan tahay inaan dilo fa haadaa kufrun waa gaalnimo oo qofku diinta waa kaga baxayaa hadduu qof muslima dhiiggiisa xalaashado waa kaga baxaysaa diinta amaa hadduunan xalaashan ee ay tahay arrintu waxa weeye ama shaydaan ama caro ama waxa weeye waxyaalaha fitankaa iyo jahligu keeno waxyaalahaasoo dhan uunan qofkii xalaashanaynin kuma gaaloobayay yidhaahdeen ee wuxuu noqonayaa markaa taxta mashii'at illaah arrintaasi marka waxay khilaafsan tahay nimanka la yidhaahdo khawaarijta iyo muctasilada iyo firaqu daalla waxa ay leeyihiin iyagu naar buu ku waarayaa oo waa gaaloobayaa dembi walbana iyagu noocaasay ka dhigayaan kabiiradoo dhan noocaasay ka dhigayaan ee ma aha qatlu nafsi keliya sidoo kale waxa uu yidhi ashaykh naasir asacdi raximahullah fii tafsiirihi kalaam almannaan marka uu sharaxayey tafsiirkiisa waxa uu ku yidhi aayaddaa markuu ka sheekeynayey wuxuu yidhi aayaddan waxaa ka horraysay aayadihii ahaa wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khada'an ilaa aakhiri alaayaat macnaha kabacdi buu ilaahay wuxuu sheegay aayaddan khabar qofka mu'minkaa oo iimaan leh inaynan suurtagal ka ahayn inuu qof mu'mina dilo haddii laakiin uu dilo oo kas u dilo labay u kala baxaysaa hadduu khada' u dilo axkaamteeda aayadda horaa lagu sheegay oo diyadii iyo toobadkeen iyo howlo badan buu gelaya amaa haddii uu kas u dilo waxaa la yidhaahdaa kufrulcamali haddii uunan xalaashan shiikhu wuxuu leeyahay waxaa arrintaasi noqonaysaa min alkufri alcamaliy waa kufriga camaligaa oo aan diinta lagaga baxaynin laakiin uu ku dhacaya min akbari alkabaa'ir wa haadaa waciidun waa waciid shadiida qofkii qof muslima dila ilaahay wuxuu u yaboohay ciqaab aad u fara badan oo waxa weeye aad iyo aad dhibaata ugu dhacayso laakiin waa taxta mashii'atillaahi saynu nidhi oo culammadoo dhan ay caddeeyeen marka laba arrimood baa loo yaboohay inay ciqaab badan oo laysku xidhiiriyey ay ku dhacayso hadda jannadii iyo wanaaggii iyo radihii ilaahay o dhanna uu dhaafayo saas ayuu ku keenayaa kitaabkiisa waxa weeye tafsiir kalaam almannaan safxada waxa weeye boqol iyo konton iyo toddobo haddaba marka ikhwaani filah arrintaana waa arrin khatara in qof muslima la dilo waa arrin aad iyo aad u khatara inaad ka qayb qaadatid qof muslima oo la dilayana waa arrin khatara oo waxbaad ku leedahay see looga qayb qaadanayaa ama lacag kaga qayb qaado sida waxyaalaha maanta laynagu ibtileeyey waxa weeye dagaallada iyo fitanka waddankeenna ka socda inaynu markaa waxa weeye dad badan ka qayb qaataan oo mid lacag ku taageera mid niyadda ku taageera mid la jira mid ku farxaya waxaasoo dhan waa arrin aad iyo aad u khatara waa in marka laga toobad keeno oo ilaahay loo soo noqdo waay haddaba marka aayadda saasaynu uga gudbaynaa waxaynu leennahay aayaddu macnaheedu waxaa weeye qofkii xalaashada oo istixlaal la yimaadana waciidkaasuu ku dhacayaa waa gaaloobayaa qofkaan xalaashanna waa taxta mashii'atillaah waay ilaahay sidoo kale waxa uu yidhi aayadda saddexaad oo uu keenay shiikhu qaala allahu tacaalaa wa ida almaw'uudatu su'ilat biayi denbin qutilat qof waxaa la yidhaahdaa maw'uuda ilmihii ay dili jireen jaahiligii gabdhaha way xabaali jireen dadkii jaahiliga ahaa oo carabta waxa weeye gabadha ma aynan ku farxi jirin mana ayna jeclayn mar alla markii gabare u dhalato way xabaali jireen iyadoo nool walciyaadu billah waa arrin aad iyo aad u khatara oo jahligu waxa weeye aad iyo aad ugu xeel dheeraadeen haddaba marka gabadhaa la xabaalay oo iyadoo nool la dilay aakhre waa la isweydiinaya oo waxaa la weydiinayaa waaridkeed markay dilayeen biayi dembin qutilat sababta lagu dilay maxay ahayd waa la isweydiinayaa marka oo ciqaab baa imaanaysa aakhiro haddaba gabadhu markii gabari qofka u dhalato waxa weeye waa hiba min allah allihii subxaana qaadirka ahaa yakhluqu maa yashaa yahabu liman yashaa'u inaathan wa yahabu liman yashaa'u dhukuur ow yusawijuhum dhukraanan wa inaatha wa yajcalu man yashaa'u caqiima ilaahay dadkii wuxuu u qaybiyey mid uu gabdho siinayo iyo miduu siinayo wiilal iyo gabdhaba iyo miduu siinayo waxa weeye caqiim ka dhigayo iyo miduu wiilal siinaya haddaba marka waxa weeye kulli waa hiba min allah akhii marka markay gabare kuu dhalato ilaahay ugu shukri alxamdu lilaah dheh waayo ilaahay baa wuxuu ku leeyahay la in shakartum la asiidannakum haddaad igu shukridaan waan idiin siyaadinayaa idan marka wuxuu wiilkii ku imaanayaa inaad horta gabadhii ka shukri naqdid oo aad markaa ilaahayna wiil weydiisatid laakiin ilaahaygii wiilka iyo gabadhaba bixinayey haddaad ugu carootid muxuu gabarh ii siiyey hadda wiilkiina soo kaama mancin karo haddaba marka caqliga saliimkaa wuxuu keenayaa iyo iimaanka saxiixa inaad wixii ilaahay ku siiyo ku xamdi naqdid waayo qofka gabarh la siiyey hadde mid baanba waxba la siin oo caqiim laga dhigay oo midaan wax dhalaynba laga dhigay caqiimku waa qofkaan waxba dhalin rag iyo dumarba haddaba marka arrintaa aad iyo aad ha loogu baraarugo oo jaahiliga ah laga baxo oo gabadha waa hiba min allaah gabar iyo wiilna kii khayrku ku jira ilaah baa garanaya waay wuxuu yidhi wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam ijtanibuu assabca almuubiqaat war toddobada waa halaagta ka dheeraada waa xadiidkii aynu soo sharaxnay wiiggii hore oo toddobadii wax halaagaysay almuubiqaat ee almuhlikaat فذكر منها قتل النفس التي حرم الله ilaahay naftii uu xarrimay oo la yidhi lama dili karo ayuu waxa weeye nebigu sheegay oo wuxuu yidhi war qof muslima oo xaqdarra ha ku dilinina qofna naf ilaahay xarrimayaan la dilin nufuuf nusuusta markaa aad iyo aad bay ugu soo aroortay in la inooga digayo in aynu qof dillo waxa weeye laynaga xarrimay dhiiggiisa aad iyo aad nusuus u badan ayaa ku soo aroortay haddaba marka xadiidkaa wax yar baynu dul istaagaynaa oo sharax yaroo tacliiqaynu ka bixinaynaa nebigu wuxuuna leeyahay calayhi salaatu wasalaam markuu yidhi ijtanibuu asabca almuubiqaat toddobada waxaa la agtay shirkigii baa laga bilaabay wa qatlu nafsi naftii baa lagu xijiyey waxa weeye bikayri xaqin haddaba waxa weeye qatlu nafsi waxa weeye macnaheedu irhaaqu irhaaqu ruux ishaaqu ruux macnaha inaad qofkii dishid oo nafta ka goysid arrinta noocaasa marka qofka ku yimaada oo arrintaas sameeya waxa weeye waciid khataruu leeya waxaana soo aroortay oo culummadu ay yidhaahdeen nafta ilaahay xarrimay in la dilo afar naf weeye afar qole baa la yidhi lama dili karo qofka mu'minka ah lama dili karo qofka dimmigaana lama dili karo waa sharaxaynaa mid walba wuxuu yahay qofka mucaahidkaana lama dili karo musta'minkana lama dili karo afartaa mid walba wuxuu yahay baynu sharaxaynaa iyo adiladeeda haddaba nafta loo jeedo waa qofka bilow aadniga ah ee nafta xayawaanka iyo laga hadlimayo ee waxaa laga hadlayaa sida sheekh cuthaymiin raximahullah uu ku sharaxayo afartaa naf baa laga hadlaya wuxuu yidhi markaa nafta mu'minkaa waxaan loo dilaynin iimaankeeda waayo mu'minad bay noqotay markay mu'minad noqotay dhiiggeedii iyo maalkeeda iyo cirdigeeda intaba waa la xarrimay oo waxa weeye lama oggola in la taabto ma dili kadhid oo sharaftiisa wax kama sheegi kadhid waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sibaabulmu'mini fusuuqun wa qitaaluhu kufrun inaad caydid oo xumaan ku samaysid qofka mu'minkaah waa faasiqnimo inaad dishidna waa kufr haddaba marka waxay leeyihin culummadu waa kufrulcamali ee qofkii haddii uunan xalaashan kuma gaaloobayo hadduu laakiin xalaashado waa kaga baxayaa diinta qaala alimaamu nawowi raximahullah wuxuu yidhi qof muslima inaad ku caydid oo dhibaato ku samaysid adigoon xaq u lahayn xaraam weeye biijmaaci al umma culummada waa ku ijmaacday inaan la caayi karin qofka muslimkaa inaan la dilana hadda taasi waa kufri weeye oo haddii uu xalaashado buu yidhi waa ku gaaloobayaa wa ilaa haddii uunan xalaashan buu yidhi falaa yakfuru bihi cinda ahli alxaqi kufran yukhriju bihi min almilla wuxuu leeyahay imaamu nawowi raximahullah wa huwa min a'immati ahlisunna waaljamaaca wuxuu leeyahay qofku haddii uunan xalaashan diinta kaga bixi mayo laakiin haddii uu xalaashado mana aha qatliga keliya zinada qofku hadduu xalaashada diinta waa ka baxaya hadduu khamriga xalaashada waa ka baxaya kulli dunuubta waaweyn oo dhan hadduu qofku xalaashado diinta waa kaga baxaya nebiguna waatuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yaxilu dami imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulullah ilaa biixdaa halaad qofka muslimkaa oo ilaahay qiray iyo rasuulkiisa saddex arrimood waxaan ahayn lama dili karo athayib azaani kii guursaday oo zinada ku dhacay waa la rajminayaa wannafsu binafsi kii qof dilayna waa la qisaasayaa wataariku lidiiniya almufaariqu liljamaaca kii waxa weeye diinta ka baxay oo islaamkii ka dhex baxay oo ridoobayna waa la dilaya qaala alimaamu nawowi raximahullah wuxuu yidhi markuu halkaa ka hadlayo xadiidkaasi wuxuu ina tusayaa qofka muslimkaa oo zinaystay oo muxsinkaa in la rajminayo hadda laakiin yaa rajminaya waxa weeye xukuumadda ayaa ku shaqa leh haddaba markaa qatliga loo jeedo waa bikayri xaqin laakiin qofkii isagoo muslima haddii uu keensado wax lagu dilo xukuumaddu waa dilaysa oo waxa weeye markaa xuquuqdii baa laga oofinayaa waa qofkii muslimka ah marka amaa qofka dimigaa dimi waxaa la yidhaahdaa man lahu dimma ay alladii yakuunu bayna almuslimiin min ahli alkitaab wa gayrihim dadka gaaladaa oo ku dhex nool dadka muslimiintaa oo la deggan oo waxa weeye ama jisyada bixin jiray ama waxa weeye sidaa ku degganaa oo waxa weeye heshiiska iyo wanaagga ku degganaa oo dhulka deggan ayaa la yidhaahdaa addimiy sida inoo imaan doontana nebigu wuxuu leeyahay man qatala rajulan min ahli dimma lam yajid riixa aljanna jannada carafteeda ma helayo qofkii dilo qof dimmo leh oo waxa weeye nabadgelye leh oo meeshaa deggan gaalba ha ahaadee waaya wa inna riixaha la yuujadu min masiirati sabciina caaman imaamu nisaa'i baa werinaya wa saxaxahu asheikh albaani raximahullah fii sunan nisaa'i afar kun iyo toddoba boqol afartan iyo sagaal haddaba halkaa waxaa inooga caddaatay qofka dimigaa oo deggan waddankeenna hadduu gaal yahay inaan la taabanaynin oo la dilaynin midda saddexaad waxaa weeye oo aan la dilaynin almucaahid qofkii cahdi lala galay waxa weeye sidii qurayshtii nebiga markay heshiiska la galeen oo kale sulxuulxudaybiya waxay ku heshiiyeen toban sano inaan la dagaalamin in la isnabadgeliyo in dadku isdhex maro inaan la istaaban haddaba marka dadka heshiiska laleeyahay gaalba ha ahaadee oo waddankaaga dhex maraya lama taaban karo waayo nebigu wuxuu leeyahay man qatala mucaahidan lam yarax raa'ixata aljanna wa inna riixaa la yuujadu min masiirati arbaciina caaman sida imaamu albukhaariya ay werinayaan wuxuu leeyahay nebiga calayhi isalaatu wasalaam qofkii dilo qof mucaahida oo ballan leh cahdi buu ku soo galay cahdiga maanta culummadu waxaa la mida bay yidhaahdeen kuwa fiisooyinka ku soo gala ama waxa weeye waddankii ka shaqeeya ama waddankii jooga gaalba ha ahaado far lama saari karo lamana taaban karo musta'minkana waxaa la yidhaahdaa waa midda afraad qofkii ammaan iyo nabadgelyo ku soo galay waddanka oo waxa weeye nabadgelyo ku jooga qaala allahu tacala ilaah waxa uu yidhi wa in axadun min almushrikiina istajaaraka fa ajirhu xataa yasmaca kalaama allah humma abliqhu ma'manah haddii uu nabadgelyo ku soo galay oo magangelyo ku weydiistay xataa haddii kii kula dagaalamayay uu yahay oo laakiin uu isdhiiboo nabadgelyo uu ku soo galay waddankii lama taaban karo lamana dili karo diintuna way xarrimtay in la dilo oo la taabto wuxuu yidhi sheekh cuthaymiin raximullah wuxuu leeyahay farqiga u dhexeeya saddexdaas qofkii mu'minkaa la gerayay laakiin farqiga u dhexeeya muxuu yahay dimiga iyo musta'minka iyo mucaahidka wuxuu yidhi farqigu waxa weeye dimigu waxa uu leeyahay cahdi inaan la taaban karin waddankana uu joogo oo ku noolaado oo ku tarmo oo jizye uu bixiyo amaa mucaahidka iyo musta'minku iyagu waa ka duwan yihiin oo waxa weeye ama ballan ama waxa weeye fiiso ama wixii la mida bay waddanka ku soo gelayaan oo waxa weeye cahdi iyo ballan baa la galay matalan laba waddan baa derisa waddan baa deris labadii waddan waddanna waa islaam waddanna waa gaalo heshiis bay galeen ah in nabadgelya ka dhaxayso in dadkoodu isdhex mari karaan lama taaban kara markaa waxa weeye cahdi iyo ballan bay leeyihin haddaba afartaas nooc qofkii ku yimaada naftiisa lama dilayo lamana taabanayo waxaad halkaa ka garanaysaa marka maanta waxyaalaha waddammada islaamka ka socda oo waxa weeye intaa wax la qarxinayo ama waxa weeye qofkii islaan meel marayso maaragtay gaalaha markii la arkaba la dilayo inayna diinta islaamku waxaa qabin qofka lala dagaalamaya ikhwaani fillaah waa ninka muxaaribkaa weeye ninka dagaalka iyo xarbigu idinka dhexeeyo kaasaad iska dhicinaysaa oo la dagaalamaysaa oo meeshaad ku aragtidba dilaysa laakiin nin waddankaagii nabadgelyo ku soo galay oo aan kula dagaalamaynin oo gurigaagii jooga baan dilayaa arrintaa diinta islaamku shaqo kuma leh waxa weeye manhajka ahlusunna waljamaacana ma oggola culammaa ahlusunna waljamaacana xilli walba waa ka qayliyaan waana ka hadlaan ilaahigii subxaana qaadirka ah inagu sugo dariiqa xaqa waaya haddaba xadiidkaa intaadaan uga gudubno waxaan u soo gudbaynaa marka xadiidka ku xiga wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam daa'iman imaamu dahabi wuxuu inoo keenayaa xadiidka isagoo sanadka ka go'an yahay oo aan inoo sheegin cidda warisay laakiin tacliiqaynu ku sheegaynaa xadiid walba ciddii warisay sida muxaqiquuba caddaynayo wuxuu yidhi wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam waqad su'ila ayu dembi acdam markii nebiga la weydiiyey dembi la gala keebaa ugu weyn wuxuu yidhi nebigu an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqaka inaad ilaahay u samaysid wax la siman isagoo ilaahay ku abuuray andaad falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun waa ti ilaahay yidhi niddiga marka waxaa la yidhaahdaa waa waxaad ilaahay la simaysid oo ilaahay la caabudaysid oo aad ilaah ka dhiganaysid saad ilaahayba u caabudaysid oo kale wa huwa khalaqaka ilaahay isagoo ku abuuray qaala waxa uu yidhi humma ay maxaa ku xiga qaala wuxuu yidhi an taqtula waladaka inaad ilmahaaga dishid khashyata adigoo ka cabsanaya an yudcama macaka inuu cunto kula cuno ee faqri adoo ka cararay oo waxa weeye faqri ka cararaya ayaad ilmihii dilaysa qaala wuxuu yidhi qiila waxaa lagu yidhi humma ay yaa ku xiga dembigee ku xiga qaala wuxuu yidhi an tuzaaniya inaad ka sinaysatid xaliilata jaarika xaliila ay waa xaaska waxa weeye deriskaagii ninkii deriska kula ahaa xaaskiisii inaad u dabamartid ood ka sinaysatid ayaa ugu weyn sinadu mar walba waxa weeye waa xaaraam ijmaac ahlisunna waljamaaca mar walba waa xaaraam laakiin way sii kala weyntahay waayo markaad deriskaagii dhibaato u geysatid oo deriskii ku soo noqotid oo deriskii fidnaysid oo xaqiisii ku tumatid waa arrin aad iyo aad u weyn walciyaadu billah ilaahay naga nabadgeliye xadiidka imaamulbukhaari baa werinaya fii saxiixii afar kun afar boqol iyo toddobaatan iyo toddobo imaamu muslimna waa werinayaa fii saxiixii waxa weeye siddeetan iyo lix min xadiidi cabdullaahi bni mascuudin radia allaahu canhu xadiidkii cabdullaahi bni mascuud ayuu ka werinaya waay xadiidkaasi wuxuu ina barayaa markaa saddexdaa arrimoodba inay yihiin min akbarilkabaa'ir dunuubta waaweyn inay ka mid yihiin oo la yska ilaaliyo haddaba inaadan naf islaama dilin noocay doonta ha noqoto adigu markaa ama ilmahaagii ha noqdeen oo si kale u dil ama cid kale ha noqoto waa dembi aad iyo aad u weyn inuu qofkii sinada noocaasa ku dhacana waa arrin aad iyo aad u khatara inuu sharki la yimaado oo shirki ku dhacana hadda awal baan soo sharaxnay shirkiga iyo dhibaatadiisa waay waxa uu yidhi xadiidka ku xiga waan wuxuu yidhi wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam ida altaqa almuslimaani bisayfayhima hadday labadii qof oo muslimiinta ahayd isla kulmaan oo dagaal isugu soo baxaan oo hubkooda isku soo qaataan seefahooda falqaatilu kii wax dilay waalmaqtuulu iyo kii la dilay fi nnaari labaduba naar bay gelaya oo labaduba waa min ahli nnaar qiila waxaa lagu yidhi yaa rasuulallah haada alqaatil garanay ninkan wax dilay famaa baalu lmaqtuul kan la dilay arrintiisu maxay tah qaala wuxuu yidhi innahu kaana xariisan calaa qatli saaxiibii dee isaguba wuxuu ku dadaalayey inuu dilo sow ma aha walaalkii oo qofka kala dilo waa lagala hormaray un xabaddii baa kugu hor dhacday laakiin adigana dulmi baad u socoto waxaa rabtay inaad wax dishid adigana waxa weeye dulmi baa lagugu dilay labadiinniiba laba ahlu naara ayaa tihiin ayuu yidhi xadiidkaa waxaa werinaya imaamu albukhaari ayaa werinaya iyo imaamu muslim min xadiidi abi bakrata abi bakrata ibn alxaarith abu bakar maaha radia allaahu canhu ee waxa weeye abi bakrata ibn xaarith radia allaahu canhu ayuu ka werinaya qaala alimaamu alkhidaabi khidaabi wuxuu yidhi raximahu llah ida altaqa almuslimaani bisayfayhimaa markuu sharaxayo waxaa weeye arrintaasi markay isku dilayaan casabiya jaahiliya waxa weeye adduuniyo waxaa isku laynayaanoo fitanka jira ayay arrintaasi ku dhacaysaa sida uu ka soo guurinayo imaamu alhaytami waxa weeye kitaabkiisa alzawaajir can ikhtilaafi alkabaa'ir majaladda koowaad boqol iyo siddeetan iyo sagaal haddaba markaa arrintaani waxay ku dhacaysaa fitanka waa waxa maanta ina haysta kulli wax alla waxa maanta ka socda waddankeenna oo waxa weeye dagaallada ka socda nooc ay doonaan ha noqdeene waxaa la yidhaahdaa qitaalulfitan qitaalul fitan ayaa la yidhaahdaa sida ay culummadu caddeeyeen kullina waxa weeye waa baatil weeye wax diinta islaamka ku shaqalena kuma jiraan qof alla qofkii waxa weeye ka qayb qaato oo ku dhintana waxa uu ku dhintay qitaalulfitan xadiidka kale wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi laa yazaalu almar'u fii fusxatin min diinihi maa lam yatabadda waxa weeye bidamin xaraam maa lam yatanadda inta uunan asiibin ayaa laga wadaa laa yazaalu almar'u qofku kama zuulayo muslimkaahi fii fusxati min diinihi diintiisa waasic inuu ugu jiro oo waxa weeye raaxo uu ku nool yahayoo aan wax mashaakila haysan inta uunan ku dhicin demin xaraam intuunan waxa weeye qof muslima oo la xarimay dhiiggiisii inta una dilin qof nafaftii aynu soo marnay oo dhan ama muslim ha noqdo ama yuuna noqon laakiin waxa weeye qof lagaa xarimay inaad dishid ha isku dilin wa ilaa haddii kale ciriiri iyo dhibaataa gelaysaa iyo mashaakil xadiidkaa imaamuulbukhaari baa weriyey fii saxiixii waxa weeye raqamka lix kun iyo waxa weeye sideed sideed boqol lixdan iyo labo min xadiidi cabdullaahi bni camar cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhuma ayuu ka werinaya haddaba marka waxa weeye arrintaasi waa inta uunan qofkaasi haddii uuna ka toobadkeenin wey maa lam yatub haddii uuna ka toobadkeenin sida riwaayadaha qaarkood keenayaan qofku haddii uu ku dhaca dembiga noocaasana waa arrin aad iyo aad u khatara oo waxa weeye shadiida marka qofku inuu iska ilaaliyo weeye marka qowluhu maa lam yatanadda ay alisaaba ayaa layaha macnaahu alisaabatu wa huwa kinaayatu min shiddati almukhaalafa macnaha dembiga noocaasa inta uunan ku dhicin haddii laakiin uu mar dhex galo oo ku dhaco halaag baa qofkaa u sugnaaday waa inuu iska ilaaliyo wa qaala nebiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi laa tarjicuu bacdii kuffaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdi war hoy ha u noqonnina laa tarjicuu ha noqonnina bacdii gadaalkayga kufaaran gaalnimo ha u noqonnina oo maxaa gaalnimadaa keenaya yadribu bacdukum riqaaba bacdin qaarkiinba qaarka kale uu laayo arrintaa ha ku noqonnina oo ha ku dhicinina gaalnimadaa marka loo jeedo waa kufrul camali oo waa sidii ay ahlu sunnuhu ay qabeen baynu ku sharaxaynaa oo qofku haddii unan xalaashan oo istixlaal la imaanin dee qofkii diinta kama baxayo laakiin haddii ay tahay waxyaalihii hawada iyo fitanka waxa weeye qofkaa markaa akbarulkabaa'ir ayuu ku dhacayaa oo arrintaasuu ku dhacaya xadiidkaana waa muttafaqun calayhi min xadiidi jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam laa yazaalu almar'u fii fusxati min diinihi maa lam yusib deman xaraaman waa xadiidkii kaloo kale lafdu lbukhaari imaamulbukhaari ayaa saa ku warinaya waa xadiidkii horuu la mid yahay macnaha qofku intuunan ku dhicin dhiig la xarrimay diintiisa waasic ayuu ugu dhex jiraa oo wanaag buu ku dhex jiraa weeye waxa weye xadiidkaana imaamu bukhaari ayaa warinaya waa xadidku inoo soo hormaray waaya wa qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam awalu maa yuqdaa bayna annaasi fi dimaa aakhire markii la yimaado marka haddii adduunkiisaa la ysku galoo la islaayey aakhire markii la yimaado waxa ugu horreeya oo qofka lagula xisaabtamayo xuquuqda bilow aadniga waxaa laga bilaabayaa dhiigga marka waxaa jira axaadiid badan oo mid waliba idlaaqayo awalu maa yuqdaa culammadu waxay u kala saaraan marka wixii xuquuqda ilaahay ahna haddee si gaaraa loo xisaabinaya oo waxa weeye salaadda iyo in laga bilaabayo ayaa soo aroortay amaa xuquuqda bilow aadniga wixii dhexdooda ah dhiiggaa laga bilaabaya marka awalu maa yuqdaa bayna annaasi dadka dhexdooda waxa ugu horreeyo la kala xukminaya qiyaamaha waxa weeye addimaa waa dhiigaggii oo dhiiggii qofkii galay ayaa la kala xukminaya markaa waa muttafaqun caleyhi xadiidkaana imaamu albukhaari iyo muslim baa werinaya min xadiidi cabdullaahi ibni mascuud radia allaahu canhu way wuxuu ina barayaa marka isaguna inaan dhiigga la cafiyaynin ee aakhiro la kala xukminayo oo qof walba la soo istaajinayo oo waxa weeye halkaa la isxisaabinayo xadiidka ku xiga wuxuu yidhi wa qaala bishir ibni muhaajir can ibni burayda can abiihi can inabiyi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi laqatlu mu'minin acdamu cinda allaahi min zawaali dunya laqatlu mu'minin ay mu'min waaxid hal qof oo muslima oo la dilo ilaahay agtiisa waxay kala weyn tahay adduunkoo dhan oo la halaago ayay ilaahay agtiisa kala weyn tahay xadiidkaa imaamu nisaa ayaa warinaya wa saxaxahu sheekh albaani raximahullah fi saxiixi aljaamic marka imaamu nisaa'i iyo dayaa almaqdisi ayaa warinaya sheikh albaanina fii saxiixi aljaamic buu ku saxiixinayaa raqamka afar kun iyo saddex boqol iyo lixdan iyo kow waa xadiis saxiixa marka wuxuu keenayaa marka oo ina tusayaa weynanka iyo arrintaasi say u weyn tahay arrin aad iyo aad u khatara inay tahay in qof muslima la dilo maantana innaga waxaa weeye wax walba waxaa inoogu fudud inaynu qof dillo oo waxa weeye waxyaalihii kaleoo dhan maanta waxaa inagala fudud dadka dilkoodii iyo dhiiggoodii waaya wa qaala firaas can ishacbiyi can cabdillaahi bni camr ibni caas qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam akbarulkabaa'ir dunuubta kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah al-ishraaku billaah in ilaahay shirki loo sameeyo wa qatlu nnafsi naf in la dilo wa cuquuqu lwaalidayn in waxa weeye lagu caasigaroobo waaridkii oo caaq lagu noqdo imaamulbukhaari baa werinaya xadiidkaana fii saxiixihi lix kun iyo lix boqol iyo toddobaatan iyo shan raqamkaa haddaba marka wuxuu ina barayaa xadiidkaasina inuu waxa weeye shirkiga ilaahay markii shirki laga hadlay waxaa ku xiga oo ugu daran kabaa'irta kale qatlu nnafsi sidaa daraaddeed ayaa culummadu waxay leeyihiin dembiga ugu weyn oo ilaahay xaggii laga galo waa shirki dembiga ku soo xigaa waa qatlu nafsi qaarna waxay yidhahdeen waa sixirka marka sidaa daraaddeed buu imaamu dahabi raximahullah qatlu nafsi buu soo hormariyey oo waxaa weeye ku xijiyey sidaa xadiidkuba u soo hormarinayo wa qaala xumayd ibni hilaal naba'anaa nadar nasr ibni caasim wuxuu noo sheegay buu yidhi isagoo ka warinaya cuqbata ibni maalik wuxuu yidhi qaala waa sanadka xadiidka wey intaasoo dhan qaala ibnu nasr wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi bahz bahsigaasaa marka wuxuu yahay saxaabi can inabiyi sala allahu caleyh wasalam ina allaaha abaa calaya biman qatala mu'minan ilaahay wuxuu iga diidey ay macnaha in loo dembi dhaafo oo loo istikfaar dalbo qof waxaa weeye qof mu'mina dilay ilaahay waa iga diidey xadiidkaas wuxuu yidhi imaamu dahabi raximahullah saddex jeer markuu nebigu yidhi wuxuu yidhi imaamu dahabi wa haadaa calaa shardi muslim waa xadiis saxiixa buu yidhi oo waxa weeye shardi muslim ku saxiixa imaamu nisaa'i ayaa warinaya fii sunani alkubraa ayuu ku warinayaa imaamu axmedna waa warinayaa sidoo kale waa saxaxahu sheekh albaani raximahullah fii silsilati axaadiis saxiixa raqamka waxaa weeye lix boqol iyo siddeetan iyo sagaal waa xadiis saxiixa marka haddaba markaa waa waciid khatara weeye oo wuxuu keenayaa qofkii qof mu'mina dilay dee inaan looba dembi dhaafaynin laakiin sidii axaadiidtii aynu soo marnay waa taxta mashii'atillaah oo xataa haddii nebiga laga diiday inuu u dembi dhaaf dalbo haddee aakhirka ilaahay waa u waa waa waxa weeye waa cafin karaa waayo waxaa soo aroortay axaadiidta shafaacada markii nebiyadu shafaaco qaadaan oo cid walba shafaaco qaado aakhirka ugu dambeeya inuu ilaahay odhanayo wa cizatii wa jalaalii la ukhrijanna min annaari man qaala laa ilaaha illa allah qof walba oo laa ilaaha ila allah yidhi dembiguu doono naartaa ku galee waan ka soo saarayaa laakiin waa mar dee ay gamaareen oo gubteen oo waxa weeye aad iyo aad dhibaato weyn ay taabatay wey xadiidka ku xiga nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa min nafsin tuqtalu dulman xadiidkaana waciid kale buu keenaya maa min nafsin naf ma jirto oo waxa weeye qof muslima oo gardarro lagu dilay ma jiro tuqtalu dulman dulmi lagu dilay ilaa kaana calaa ibni aadam alawal ay waa qaabiile ibni aadam alawal ilmihii ugu horreeyey oo nebi aadam wiilkiisii waatuu qaabiil haabiil dilay isagaa jideeyey oo sunneeyey inay dadku islaayaan waxa uu ku leeyahay qof walba oo xaqdarre lagu dilo kiflun min demihaa dembigeeda iyo dhiiggeeda qayb buu ku leeyahay kiflun ay nasiibun kifligu waa nasiib waxa weeye siduu ilaahay aayadda qur-aanka ugu lahaa man yashfac shafaacatan sayi'atan yakun lahu kiflun minhaa ay nasiibun minhaa marka waxa weeye dembigaa qayb buu ka qaadanaya haddaba qaabiil ilaa qiyaami saaca qof walboo bilow aadniya oo xaqdarre lagu dilo dembi buu ku leeyahy sababtu maxay tahay li'annahu awalu man sanna alqatla isaga ayaa jideeyey in la islaayo muttafaqun calayhi xadiidkaana waa muttafaqun calayh waa xadiis saxiixa wuxuuna barayaa marka xadiidkaasina bukhaari iyo muslim ayaa warinaya xadiidkii cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canhu de wuxuuna barayaa marka inaadan noqonin mid adugu dadka u sunneeya inay dadku islaayaan oo man sanna fi lislaami sunnatan sayi'a haddii aad wax xun islaamka dhexdeeda jidaysid xumaantii baad wax ku leedahay ilaa qiyaami saaca dembi baad ku yeelanaysaa walciyaadu billaah xadiidka kale waxa uu leeyahay oo shiikhuu keenay wa can ibni cumar ibni camar radia allaahu canhu cabdullahi ibni camar ibni caas waxa uu yidhi can inabiyi sala allahu caleyh wasalam man qatala mucaahidan marka naftii mu'minka ahayd markuu ka soo gudbay imaamu dahabi raximahullah intii hore oo axaadiidahayd oo dhan waciidka ku soo arooray qofka oo la dilo caam ahaan qofkii muslimkaa ayuu waxa weeye axaadiidtaa ku keenay wuxuu u soo gudbay marka inuu haddana kugu baraarujiyo oo kuu caddeeyo nafta mucaahidka iyo nafta dimiga inaan la dilin oo waxa weeye aadan odhan qofkan gaalkaa waddankiibuu dhex marayaa waan iska dilayaa ban baan ku qarxinayaa waxaasoo dhan lama oggola wuxuu yidhi nebigu man qatala mucaahidan qofkii dila qof magangelyo leh mucaahid oo ballan ku jooga waataynu soo sharaxnay lam yarax buu yidhi raa'ixata aljanna uma carafta jannada weligii ma helayo wa ina riixaha la yuujadu min masiirati arbaciina caaman meesha laga helaya carafta jannadana waxaa loo socdaa afartan sano imaamulbukhaari ayaa werinaya iyo imaamu nisaa'i ayaa werinaya waa xadiid saxiixa oo waxa weeye xadiidkii min xadiidi abdla cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allaahu canhuma ayuu ka werinaya riwaayadaha qaarkood waxay leedahay lam yashum marka waa isku macno weeye ey macnaha jannadii ma gelayo oo uma dhowaanayo oo wanaaggeeda iyo carafteeda indha ka qaadimayo raaxaysi uu ku raaxaysto oo uu iyaga ka mid noqdo iska daaye haddaba taasina waxay noqonaysaa laba nooc culummadu waxay leeyihiin nusuus kasta oo ku soo aroortay qofkaasi jannada ma gelayo labaa loo kala qaadaya in la yidhaahdo waa haddii unan xalaashan hadduu camalkaa xalaashado waa gaaloobayaa baan nidhi laakiin hadduunan istixlaal ahayn oo kufri camali yahay waxay idhahdeen culummadu sida imaamu nawowi iyo ahlusunna waljamaaca ay qabaan khilaafan lilkhawaarij waalmuctasila iyadoo lagu khilaafayo waxay idhaahdeen waxyaalaha kabaa'irta qofku hadduu saa ugu dhinto labay mid noqonaysaa in laga manciyo jannadii oo uunan horey ka gelin oo sida mutaqiintii iyo dadkii wanaagsanaa iyagoo naar marin ay jannada horey ka gelayaan wanaaggaasi waa dhaafaya ee isagu naar buu gelayaa markii la soo ciqaabay kabacdi ayaa laga soo saarayaa kabacdi buu jannada gelaya haddaba marka labadaa arrimood weeye haddii uu gaaloobayna haddee naar buuba ku waarayaa oo janno indha ka qaadi mayo waay hadda marka waxaynu nidhi hadduunan xalaashan ma gaaloobayo istixlaalku waa arrin muhiim jiddana oo waxa weeye caqiidata ahlusunna waljamaaca aad iyo aad qofku inuu mar walba fahmo loo baahan yahay sidoo kale xadiidka abu hureyra radia allahu canhu can abi hureyrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi alaa man qatala alaa waa xarfu maaragtay tembiih oo waxa weeye laisku baraarujinayo oo laguu sheegayo waxaan soo socday inaad si fiican u fahantid man qatala nafsan mucaahidan alaa hooyahay tanabahu waclamuu bay yidhahdaan culammadu waxa weeye macnaha man qatala qofkii dila nafsan ruux mucaahidan ballan leh lahaa dimmatullaahi wa dimmatu rasuulihi ay ballan lala galay oo waxa weeye la siiyey ballan qofka noocaa sameeya oo dila marka faqad akhfara waxa uu jebiyey oo buriyey ay naqasa waxa uu buriyey oo jebiyey naqada wuu jebiyey wey waxa uu buriyey dimmadii ilaahay dimmatallaahi ayuu buriyey walaa walaa yurax raa'ixata aljanna jannada carabteedana ma helayo wa ina riixahaa la yuujadu maaragtay min masiirati arbaciina khariifan khariifkuna waa dayrta waa afartankii sano unbay la mid tahay oo waxa weeye ay la macno noqonaysa xadiidkaana waxaa werinaya imaamu tirmidi ayaa werinaya fii sunanihi kun iyo afar boqol iyo saddex iyo waxa weeye imaamu ibni maaja na waa werinaya laba kun iyo lix boqol siddeetan iyo toddobo waana xadiid saxiixa oo waxa weeye sida sheikha albaani raximahullah uu ku saxiixinayo fii sunani tirmidi raqamka aynu sheegnay fii saxiixi tirmidi ayuu ku saxiixinayaa iyo sunani tirmidi labadaba ayuu ku saxiixinayaa iyo sunan ibni maaja iyo keyrkoodba waa xadiid saxiixa marka waay haddaba marka arrintaasi waxayna keenaysaa sida xaafid ibni xajar uu leeyahay waalmuraadu bi haada annafyi wa in kaana caaman atakhsiis bizamaamin caaman atakhsiis bizamaanin bizamaani ma litacaadudi waxa weeye aladilla wuxuu leeyahay macnaha uu sharaxayaa halkan ibni xajar arrintaasi mudlaqa oo laleeyahay qofkaasi jannaba ma gelayo ama dimadii ilaahay buu jebiyey ama arrinta noocaasa waa sidii kabaa'irta oo dhan weeye oo kulli waayo haddii uu ku dhinto waxay culummadu xukmiyeen buu yidhi min ahli alkabaa'ir fa huwa maxkuumun biislaamihi ghayru mukhalladin fi nnaar haddii uu saa ku dhinto isagoon ka toobadkeenin gaalnimo lagu xukmin mayo ilaa inuu xalaashaday mooye haddii laakiin uu xalaashado oo waxa weeye istixlaal uu la yimaado arrintiisu waa baab kale oo naar buu gelayaa kamana baxayo wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi can inabiyi sala allahu caleyh wasalam qaal man acaana ruuxii acaana ku kaalmeeya calaa qatli mu'minin qof mu'mina dilkiisa qofkii qofkii dilayay ugu kaalmeeya bishadri kelimatin qayb kelimad ka mid a macnaha uqtul meeshaad odhan lahayd haddaad tidhaahid uq keliya oo aad qaar ka tegtid xataa ama waxa weeye wuxun aad ku kaalmaysid inuu qofkaa dilo ama ku boorrisid ama ku dhiiri gelisid waxa uu yidhi laqiya allaaha waxa uu ilaahay la kulmaa qofkaasi isagoo ay maktuubun ku qoran tahay bayna caynayhi labadiisa indhoo dhexdooda aayisun min raxmatiillaah naxariistii ilaahay kii ka quustay waxau yidhi imaamu dahabi marka xadiidkaa waxaa wariyey buu yidhi imaamu axmed wa bnu maaja wa fii isnaadihi maqaal maqaalku waxa weeye waa nooc min anwaaci dacfi oo waxa weeye mustalaxulxadiidka waxa weeye hadday yidhahdaan culummadu fiihi maqaal waa nooc min addacfiyaa ku jira xadiidku marka waa daciif oo waxa weeye sanadkiisa waxaa ku jira nin daciifa wa fii sanadihi yaziid ibni ziyaad alqurashiy ayaa ku jira oo addimashqiyi ah wa huwa daciifun qaala canhu abu xaatim munkarulxadiid waxa weeye haddaba xadiidkaasi waa daciif wuxuuna ku daciifinayaa sheikh alalbani raximahullah wuxuu ku daciifinayaa fii silsilati axaadiid adaciifa shan boqol iyo saddex raqamka iyo waxa weeye sidoo kale fii saxiixi aljaamic ayuu ku daciifinayaa shan kun iyo afar boqol iyo afartan iyo lix sidoo kale wuxuu ku daciifinayaa sunan ibni maaja laba kun lix boqol iyo waxa weeye maaragtay soddon raqamkaa haddaba xadiidkaa waa daciif laakiin haddii aad ka qayb qaadatid oo qofkii ka qayb qaato qof muslima sidii lagu deli lahaa hadda waxa weeye waciidku waa ku dhacayaa oo waxa weeye khasab wuxuu soo gelayaa dunuubta khatarta waayo waxaad ka qayb qaadatay qof muslima in la dilo walciyaadu billah wuxuu yidhi sidoo kale wa can mucaad wa can mucaawiya radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allaahi sala allahu caleyh wasalam nebigaan ka maqlay oo odhanaya ayu kullu dembin kullu dembin dembi walba casa allaahu an yakfirahu ilaahay wuxuu mudan yahay oo laga yaabaa inuu ilaahay uu dhaafo oo u dhaafo qofkii galay ila arajulu yamuutu kaafiran qofkii gaalnimo ku dhintay shirki iyo gaalnimo ku dhintay aw irajulu yaqtulu mu'minan mutacammidan ama waxa weeye qof qof muslima inta dilay kas u dilay oo ugu kasay arrintaa waxa weeye isagana waciidkaa khatartaa ayaa ku dhacaya oo ku soo arooray xadiidkaa marka waa xadiis saxiixa imaamu nasaa'i baa werinaya iyo imaamu axmed wa saxaxahu wa waafaqahu addahabiyu imaamu xaakimna waa werinayaa wa saxaxahu alxaakim wa waafaqahu dahabi sidoo kale waxa weeye saxaxahu sheekh albani raximahullah ee fii silsilati axaadiis saxiixa raqamka shan boqol iyo koob iyo toban haddaba marka xadiidkaani wuxuu khilaafsan yahay nusuustii aynu soo marnay iyo aayaddii qur-aankaed ina allaha laa yakfiru ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru maa duuna daalika lama yashaa qaala alimaamu sindi waxa uu yidhi raximahullah fii tacliiqihi fii xaashiyati calaa nisaa'i sunan nisaa'i markuu tacliiqinaya wuxuu yidhi muraadka dembigan loo jeedo waxa weeye wuxuu yidhi wa kaana almuraadu kullu denbin turjaa makfiratuhu ibtidaa'an ee macnaha dembi walba horay baa ilaahay inuu iska dhaafaa laga yaabaa laakiin dembigan oo kale iyo shirkiga ciqaab baa ka hormaraysa shirkiga isaga laba dhaafi mayo oo isagu naar buu ku waaraya qofkii shirki ku dhintay walciyaadu bilaah wuxuu yidhi marka nusuustan waxaa lagu xambaarayaa waciidka noocaasa ku soo arooray istixlaalu demi almuslim qofkii xalaashaday baa lagu xambaarayaa buu yidhi xadiidkan amaa qofkii aan xalaashan waxaa la odhanayaa buu yidhi waa taxta mashii'at illaah in shaa'a cadaba wa in shaa'a khafara low laakiin haddii uu xalaashado waciidkaa ayaa lagu xambaarayaa buu yidhi oo shirkigii ayuu la xukum noqonaya ugu dambayntii waxaan ku soo gebagabaynayaa ikhwaani fillaah waxa weeye arrintaani waa min acdami alkabaa'ir waa dunuubta waa weyn weeye in qof muslima la dilo ama laga qayb qaato dilkiisa waa arrin aad iyo aad u weyn waa inaynu aad uga digtoonaanaa oo la iska ilaaliyaa waxa ayna culimmadu leeyihiin sida imaamulhaytami iyo uu soo guurinayo inay waxa weeye shirkiga uu ku xigo qatlu nafsi walciyaadu billaah haddaba intaas ayaan marka uga gudbayaa qof walbana waxaa ugu naseexaynayaa inuu iska ilaaliyo oo islaama waxa weeye waciidkaa shadiidkaa oo ku soo arooray inuu ka qayb qaato ama ku dhaco qof muslima dilkii kii ku dhacayna inuu ilaahay u toobad keeno oo ilaahay u soo noqdo wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin